halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor jimco ah bisha maarsna waa toddoba iyo labaatan sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahin xasan garabay daandurey iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mida qofkii afraad oo soomaaliya oo xalayto koronavirus ugu geeriyooda london iyo xaaladda ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur cadde oo isaga iyo wiilkiisa isla xanuunkaasi cusbitaal u jiifa dadka geeriyooday ilaa afar qof waxaa u dambeeya allah u naxariistee maxamed salaad oo ahaa nin deganaa london gaar ahaan waqooyiga london nin aad u wanaagsan ahaa oo ahlu salaad ahaa ku xirnaa masaajidka ninkaas oo xanuunsaday islamarkaana u dhintay nuurcadde xaaladiisa caafimaad wuu xanuunsan yahay cudurka corona ayaa ku dhacay laakiin ma geeriyon wararkaas waa warar aan sal iyo raad lahayn waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsatada soomaalida kenya oo sheegaya in koronafirus uu saamayn xoogan ku reebay ganacsigooda xilli uu qofkii ugu horreeyey shalayto dalkaasi ugu geeriyooday covid
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hores ku soo dhowaada warkii dunida kuqulqulka muhaajiriinta sharcidarrada ee dalkaasi gariga ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyey tan iyo bilowgii sanadkan kadib markii dowladaha turkiga iyo guriga ay xireen dalalkooda si ay u xakameeyaan fiditaanka cudurka coronavirus oo tirada dadka qaba cudurka kasii kordhayso boqol toddobaadkan hoosu dhacan weyn ayaana siina siinaya guriga kaasi oo ku jira halgan uu isaga oodayo kumanaan magangelyo doon ah oo dalkaasi ku soo foole kadib markii madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan uu ku dhawaaqay dhammaadka bishii februari in dalkiisa aanu ka horjoogsan doonin muhaajiriinta inay galaan yurub wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga sulaymaan suulo ayaa sheegay khamiistii in ka badan boqol iyo konton kun oo muhaajiriin iyo qaxooti isugu jira ay u suurta gashay inay galaan griiga tiradaas oo ah tii ugu badnayd oo u haajira yurub tan iyo markii in ka badan hal milyan oo ay u badnaayeen muhaajiriin ka yimid syriya oo ka soo cararay dagaalka sugeeye ee dalkaasi ay galeen sanadkii
dalalka talyaaniga maraykanka iyo isbayn ayaa ka mida goobaha ugu muhiimsan ee dagaalka lagala soo horjeedo cudurka koronafirus sida laga soo xigtay tirokoobkii ugu dambeeyey ee kiiskaasi laga xaqiijiyey dalka shiinaha ayaa ah dalka uu cudurkan sida aadka u naafeeyey iyadoo tiradii ugu badneed ay u dhinteen tan iyo markii cudurkaasi uu dilaacay dabayaaqadii bishii disembar dalalka talyaaniga iyo isbayn ayaa si kastaba ha ahaatee waxa ay shaaciyeen in xanuunkaasi uu dad fara badan laayay iyadoo saraakiil caafimaad ee dalka isbaynna ay sheegayaan in cudurku uu dilay in ka badan lix boqol iyo shan iyo lixdan shalayto taasoo tirada guud ee dhimashadaha ka dhigaysa in ka badan afar kun
aan ku bilownay qofkii afraad oo soomaaliya ayaa xalayto waxaa magaalada london ugu geeriyooday coronavirus allah u naxariistee xubno ka tirsan qoyska maxamed salaad ayaa iyaguna laga helay xanuunkaasi dhinaca kale xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa hadda degan nuur cadde iyo wiilkiisa waxaa haleelay coronavirus jacfar kukay ayaa waxa uu arrimahaasi iyo guud ahaanba saameynta uu fayraskaasi ku yeeshay u k uu ka waraystay maxamed maxamuud dharre oo ah wariyo degan london jacfarood waa mahadsan tahay cudurkan guud ahaan u k aad buu u saameeyey haba ugu daraatay magaalada tan london aan ku noolnahay london habeenkii saddexaad ayaa hadda ay xiran tahay oo dhammaan dadka laga codsaday in guryahooda ay joogaan shaqooyinka inta badan waa la xiray maqaayadaha hoteelada shineemooyinka goobaha jimicsiga saameyntaas ka sukowna dhimashada aad ay u korortay hadda waxay maraysaa shan boqol toddobaatan sideed qof ayaa dhimatay labaatan afar saddex lasoo dhaafay waxaa la sheegay inay dhinteen dad ka badan sagaashan qof taas oo walwal badan abuurtay qolyaha caafimaadkuna ku abuurtay iyo shacabka guud ahaan u k
marka soomaali badan baa ee ku dhaqan magaalada london xaalkoodu waa sidee ma laga warhayaa inta uu soo ritay iyo inta u geeriyootay xanuunka tirada rasmiga dadka uu soo ritay soomaaliyeed tiradooda lama hubo laakiin dadka geeriyooday ilaa afar qof waxaa u dambeeya allah u naxariistee maxamud maxamed salaad oo ahaa nin deganaa london garan waqooyiga london nin aada u wanaagsan ahaa oo halu salaad ahaa ku xirnaa masaajidka ninkaas oo xanuunsaday isla markaana u dhintay sidoo kale waxaa la ii sheegay in qaar ka mida qoyskiisa ehelkiisa xaaskii carurta qaar ka midna ay qabaan dadka guud ahaan u k cudurkan uu saameeyey waa ko iyo toban kun lix boqol konton iyo sideed waxaana la sheegay in maalinkai ay qaadaan dad ka badan laba boqol waana sababta loo codsa dad badanoo somaliyed in guryahooda ay joogaan dadka qaar ayaa weli soconaya inkastoo maqaayadii la xiray oo aan dhegeysanayno wararka iyo warbixinada lasoo saaraya madaxweynaha caafimaadka la bixinayo ninkan geeriyooday xalayto waxaad ii sheegtay in qoyskiisu ay qabaan sidoo kale caruurtiisa iyo xaaskiisa imise caruura buu ka tegey alla naxariisto caruurtiisa wuxuu ka tegay ilaa sideed caruura iyo xaaskiisa waxaa lii sheegay qaar ka mid a helada ay xaqiijinay in gabadho ay qabto iyo caruurta qaar islamarkaana hadda xaaladooda caafimaad gacanta lagu hayo oo ladanta aysan ahayn xaalad caafimaad oo aad u daran inaysan ahayn balse asagu u geerida alla naxariisto muddooyinkan u xanuunsanaa waxaana geerida sababtaas loo aninayaa
warar badan baa la sheegayay sida adigooba aad ka dhawaajisay inuu nurcadde u geeriyooday xanuunka laakiin waxaa laleeyahay wararkaasi waxba kama jiraan adiga london baad ku sugan tahay hadda bal faahfaahin guud naga sii nurcadde iyo xaaladiisa iyo isbitalka uu jiifo iyo sida hadda ay tahay xaaladiisa caafimaad nurcadde xaaladiisa caafimaad wuu xanuunsan yahay cudurka corona ayaa ku dhacay laakiin ma geeriyoon wararkaas waa warar aan sal iyo raad lahayn qaar ka mid a ehelkiisa iyo qaraabada u dhow ayaan la xiriiray isaga iyo wiilkiisa john way xanuunsan yihiin laakiin nurcadda waxaa lii sheegay xitaa in salaadii maqrib isagu uu xataa masuusha galay waa caafimaad qabaa cudurka wuu hayaa isbitaal ayuu jiifaa laakiin ma geeriyoon qof kasta xilligiisa ayuu dhimanayaa wararkaas been abuur weeyaan laakiin waxaan ilaha uga baryana inuu caafimaad siiyo wuxuu ka mid yahay dadka faraha badan ee xanuunsaday ee soomaaliyeed ee cudurkan uu ku dhacay waxaa lii sheegay dadka soomaaliyeed ee isbitaalada jiifa hadda inay gaarayaan ilaa lix iyo toban qof oo u badan dad da ah oo waayeela sweden oo kale dhimashada soomaalida aad bay ugu badan tahay sida aad ka warhayso dhoore london dhimashadeedu ama guud ahaan u k aada uma badna marka soomaalida la eego oo qofkii afraad baa xalay u geeriyooday ee xanuunka wacyigelinta bulshada soomaalida ah ee u k degan waa sidee sidee bay ula falgalaan talooyinka iyo tusaalooyinka caafimaad ee la xiriira sidii cudurkan looga fogaan lahaa inuu sii faafo horta u k waxaa aada u yareeyey cudurka faafitaankiisa qeybaha soomaalida masaajidada soomaalida oo qaarkood waa la xiray weliba masaajidka ku yaalla waqooyiga london ee al-sunna oo dadka muslimiinta soomaaliyeed ay leeyihiin iyagu soomaalida gooni u ah culimaduna daliino badan ayay bixiyeen sidoo kale waxaa la xiray dugsiyadii qur-aanka oo ilmuhu dhegan jireen iskuulladii waa la xiray maqaayadaha soomaaliduna badankooda waa la xiray inkastoo jiraan qaar weli furan hase ahaatee aan la ogoleen in la fariisto oo qofka cuntada inta ka gato uu qaadanayo laakiin dadka u badan hadda cudurka ku dhacay waxay u badan yihiin dadka ka shaqeeya daloolada gaadiidka tagsiyada dadka wada ayaa inta badan cudurkan ku dhacay taas ayaana waana sababta dadka badan loogu sheegay inay guryahooda joogaan london waxaa la yareeyey basaska waa la yareeyey sidoo kale tareemada dhulka hoostooda mar waa la yareeyey si dadku ay guryahooda u joogaan markaa tareenka galaysa waxaa ku qoran gurigeeda iska joog ha bixin haddii safarkaaga uusan muhiim ahayn laakiin dadka soomaaliyed weli saas ay tahay baqaayadaha inkastoo xirayin haddana meelaha hortooda dadka ayaa dhooban dadka qaar oo soo baxayaan weli kaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud dhoore oo ah wariyo degan london waxaa u warramayay jacfar kukaay dalka kenyana waxa aysi soo taraysa saameynta uu muwaadiniinta waddankaasi ku yeelanayo xanuunka covid xilli xukuumadda nairobi ay shaacisay in qofkii ugu horreeyey oo kenyana uu shalayto u geeriyooday xanuunkaasi coronavirus ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi gaar ahaan kuwa makhaayadaha ayaa waxa ay sheegayaan in xanuunkaasi uu ganacsigooda saameyn xun ku reebay warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa nairobi nooga soo diray khadar maxamuud xareed wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya ayaa shaacisay in qofkii ugu horreeyey oo muwaadin kenyaan ah oo dhowaan dalka dibaddiisa ka soo laabtay uu u geeriyooday xanuunka coronavirus ninkan oo lixdan iyo lix sano jir ah ayaa sida ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya ay sheegtay waxa uu horey u ola xanuunsanaa xanuunka sokorta dowladda kenya ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus ay gaarayaan ilaa soddon iyo kow qof iyadoo sidoo kale ay jiraan dad gaaraya ilaa sagaal boqol iyo lix ruux oo dhowaan dalka dibaddiisa kasoo laabtay oo ay dowladdu baaritaano ku hayso siddeed iyo toban ka mid a dadkaasina aad ayaa looga shakisan yahay dhanka kale waxaa sii xoogaysanaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay amaradii ay dowladda kenya ay dhowaan kusoo rogtay xarumaha ganacsiga ee dalka ganacsatada soomaalida ee xaafadda islii gaar ahaana ganacsatada hoteelada ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin sida uu ku dambayn doono ganacsigooda muxyadiin maxamed warsame waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha hoteelka apan ee xaafadda islii ee magaalada nairobi dhibaatada ka dhacday adduunka oo dhan gaar ahaan kenya waxay ku yeelatay saameyn weyn oo xagga nolosha ah waxaa qaaliyoobay xalaala iyo wixii cuntooyin ahaa waxaa kaloo qaaliyoobay doolarkii oo dee alaabooyinka badankooda lagu keeni jiray waxaa kaloo xirmay bisnisyadii sida hoteeladii makhaayadihii kii loo shaqaynayey oo kharashaadkii uu maarata inkabkii soo gelaya waayey iyo kii shaqaynayey oo noqoto markaa in la fasaxo markii laga soo qaado hadda meeshaan hoteelkan oo kaleeto bishii kharash ahaan ilaa shan milyan lacag ah ayaa spendigiisu ahaa shaqaale maxaanku idhaha rayntii waxyaalo badan laga qaadahayay maantana wax ka soo gala ma leh marka waa inuu five milyan every months iyo wax ka badan khasaara suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi oo markii hore ahaan jiray suuq aad u mashquul badan hadda waxaa laga dareemayaa inay hoos u dhaceen dadkii usoo dukaameysi tegi jiray suuqa ganacsatada suuqa xaafadda islii ayaana sheegaya inay dareemayaan hoosudhac dhaqaale oo ku yimid ganacsigooda cumar axmed waa iskuduwaha guddiga ganacsatada ee suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi ganacsiyaasha qaar badan waa la xiray maqaayadihii waa la wada xiray habeenkii isu socodkii waa lasii yareynayaa oo dadka hal saac dadku ma soo bixi doonaan wixii ka dambeeya oo bandow baa lagu soo rogi doonaa marka xaalad hadda waxaan umal hadda kasii dambeynaya oo kasii adkaan oo waxaaba suurtagal in hadda la dhihi doono hala xiro ganacsiga unbaa hadda intaa unbaa la sugaya oo moolasha xiro unbaan hadda sugaynaa cabdiraxmaan ismaaciil galley waxa uu ka mid yahay dadka uu saameeyey xayiraadda ay dowladda kenya ay dhowaan kusoo rogtay goobihii ay dadku isugu imaan jireen ee xaafadda islii ee magaalada nairobi dadkii socdoo dham waa istaageen oo hadda ma leh dad socdo alaabihii kaargooga dadka ganacsatada u imaan jirtay ma leh jaynihii la aadi jiray maleh sarafkii exchangeba hoos u dhacay sidoo kale iskuulladii iyo magaaladii muxuuaha ciyaalkii oo dhan guryahay noo jiifaan sidoo kale muxuu ahaa raashinkii baqaayadihii iyo wixii la midka ahaa oo wada xihan yihiin oad arkaysaan taga weyn moogi wax kaloo furan ma leh baqaayadih waa wada xihan yihiin ganacsigii oo dhan baa waxaa saaran baan baa saaran marka lama koobi karo khasaarihiisa wax la koobi karo maaha aad bay u badan yihin hadda halkaan ku koobi karna maaha magaalada nairobi ayaa lagu wadaa inuu caawa toddobada fiidnimo uu ka dhaqan galo bandow xilliga habeenkii ah oo ay dowladda kenya ay ku soo rogtay waddankeeda kaasoo ay ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka cudurka coronavirus ee dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi dalka kanadana waxaa sii kordhaysa tirada xanuunka covid ee uu dhaliyo viruska corona dowladda canada waxay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku doonayso inay ku xakamayso faafista cudurkan xuduudaha dalkaasi ayaa la xiray waxaana dowladdu ay amartay dadka inay guryahooda joogaan haddaba waa sidee qorshaha ay dowladda federaalk ee canada iyo tan gobolka ontario oo soomaalidu ay ku badan tahay ay doonayaan in dadka ay ku caawiyaan xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta noogu soo diray toronto waxaa sii kordhaya walaaca dhanka dhaqaalaha ah ee soo wajahaya dadka reer kanada oo soomaaliduna ay qayb ka yihiin kadib markii dadka la faray inay guryahooda ku nagaadaan dowladda federaalk iyo tan gobolka ayaa ballan qaaday taageero dhaqaale oo loo fidinayo dadku uu saameeyey xanuunka coronavirus iyo kuwa ku waayay shaqooyinkooda haddaba cabdiqani ismaaciil oo ku takhasusay maaliyadda iyo canshuuraha ahna la taliya dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee shirkadda watson ee magaalada toronto ayaan marka hore weydiiyey lacagaha ay dowladdu ku taageerayso dadka iyo qaabka ay u qorshaysay federaalka canada waxay ballan qaaday boqol iyo toddoba bilyan oo dollar inay ku caawin doonto dhaqaalaha canada ee xanuunkan iyo industriyada uu saameeyey dowladda ontarina toddobiyo toban bilyan oo dollar ayay iyaduna ku taageeraysaa dadkeeda marka waa kala gaar xuseen dadku siyaalo gaara ayay u kala saamaysay dadkii shaqaalaha ahaa ee shaqooyinka haystay ee industrigooda ama meelahay ka shaqaysanayeen ay effect garaysay xanuunkani dowladdu waxay siin doontaa lacag gaadhaysa laba kun oo doolar afarta bilood oo soo socota waxay kaloo siin doonaan laba kun oo doolar dadka iskood u shaqaysanayay ee aynu raahno self employedka la yidhaahdo dadka self employedka waxaa kamida taxileyda waxaa kamida oberdriverska waxaa kamida delivery guyska waxaa kamida dadka dukaanleyda aha small businesska rangaraysanayay qof kasta oo iskii u shaqaysanayay lacagtan eligible buu yahay inkasta oo weli nidaamkii lagu siin lahaa ayn dowladu dejin oo ay april lixdeeda soo bandhigi doonto haddii la haydmo waxaa kaloo jira siyaalo kale oo ay dowladdu ku caawinayso individualiska shakhsiyaadka ah iyo qoysaska iyaga laftigoodu for example oo kale haddaan kasoo qaato waxay tiri dowladdu qoys kasta oo hal cunug haysta waxaanu siinaynaa saddex boqoloo dollar oo dheeraada haddii hal qoys oo lacag caruureed ay dowladdu ku kabaysay shan boqol iyo toddobaatan iyo sagaal dollar buu ahaa waxaa loogu dari doonaa saddex boqol oo dollar waa saddexda bilood ilaa afarta bilood ee soo socota oo keliya ayaan yuusuf cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada ayaa sidoo kale v o eda u sheegtay walaaca dhanka dhaqaalaha ah ee haysta soomaalida hooyo kasta waxay qabtaa shan cunug lix cunug toddoba cunug marka bal feker toddoba cilmood ama lix cilmood ama sideed cilmood oo guri kuu fadhiyo oo iskool lehee waxaa cajiib leh qofka wuxuu ka fekeraa ma caruurta waxbarashadiisu ka fekeraa ma wuxuu ka fekeraa lacag uu ku bixin lahaa dhaqaalihiisa iyo guryihiisa iyo wuxuu u baahan yahay sababtoo ah run ahaantii inkastoo dowladdu ay ballan qaaday inay dhaqaalaha wax ka qaban doonto dadkana ay caawini doonto dadkana meel ay uga soo bixi karto haddana weli dadkii waa iska barbalaysan yihiinoo waa walwalaayiinoo cabdiqani ayaan mar kale weydiiyey waxaa kordhiyey walaaca dhanka dhaqaalaha ah ee haysta soomaalida saamaynta dhaqaale ee uu xanuunkan coronavirus uu keenay aada iyo aada bay u adag tahay dad badan hadda waad ogtahay bandooga kanada lagu soo rogay oo dhami in ay guryahoodii joogaan soomaalidu meel walba way ka shaqaystaan laakiin waxay u badan yihiin dad self employed ah badankooda ubarey wateen dad badani tagsiyaal bay wateen dad badani their own businesses ayay rangaraynayeen ama technology ha ku rangareeyeen ama physical stories ha lahaadeen jahawareerka soomaali badan haysta waxaa ka mid a cidda xaq u yeelanaysa inay codsato lacagaha ay dowladdu ku deeqayso waa kan mar kale cabdiqani ismaaciil oo xafiiska uu madaxda ka yahay ee liberty ee ka shaqeeya arrimaha maaliyadda iyo canshuuraha ay dad badan oo soomaali ah ay la soo xidhiireen dadka soomaalidu eligible yes dadka soomaalidu waxay ka mid yihiin ummadda kanada degan ee si kasta u shaqaysanayay small business hadda ay ahaayeen oo dukaano yarar ay haysteen haddii ay self employed ahaayeen oo iyagu iskood u shaqaysanayeen oo ontaroor ay ahaayeen haddii ay corporations rangaraynayeen eligible bay brograamadan oo dhan ay u wada yihiin ka sokow taageerada dhaqaale sidoo kale dowladdu waxay wadaa dadaalo kale oo lagu hubinayo in qiimaha badeecooyinka aanan la kordhin si loo yareeyo dhibaatooyinka ay xilligan wajahayaan shacabka xuseen nurxaaji v o a toronto
haatana dhegeystaal waxaad ku soo dhowaataan umuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dunida islaamka sida caalamka intiisa kale waxaa cabsi xooggan laga qabaa fiditaanka cudurka korona hase yeeshee waxaa walaaca ugu badan uu ka taagan yahay dalalka islaamka ee ay dagaaladu ka socdaan sida waddanka suuriya iyo liibiya haddaba saamayn intee leeg ayuu cudurkani ku yeelan karaa dagaalada suuriya iyo liibiya waxaa faahfaahinaya arrintan asad cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka awstriya run ahaantii intii uu cudurkan korona oo adduunka ku faafay saamayn ballaadhan ayuu dalalkaasi dagaaladu ay ka socdaan dagaalada sokeeye ee sida liibiya suuriya dalka suuriya xukuumadda dalkaasi waxa ay sheegtay muddooyinkii ugu dambeysay in laga helay cudurkaasi korona oo uu dalkaasi inkastaanay tiro badan sheegin haddana waxay sheegeen in cudurkaasi laga helay dalka waxaa kaloo ay xukuumadda suuriya ay mucaaradka ku eedeysay in deegaanka ay gacanta ku hayaan uu noqon karo deegaanka ugu ballaaran ee cudurkaasi uu ku faafi karo maadaama aanay ka jirin awood ciidan oo gacanta ku haysa dalkaasi ama gobolkaasi gaar ahaana gobolka idlib waxa ayna sheegtay xukuumadda suuriya in mucaaradku ay diidan yihiin in loo fidiyo adeeg caafimaad dadka deegaankaasi haddii uu ka dilaaco cudurkaasi waxaa kale oo iyaduna jirta in dagaaladii socday hadday noqon lahayd dhinaca turkiga iyo hadday noqon lahayd dhinaca xukuumadda suuriya oo dhinacyaduba muddooyinka ugu dambeysay dhaqdhaqaaqu oo ku yaraa haddana ay xaaladda uga sii dartay cudurkan kusii faafaya adduunka oo la odhan karo dhammaan dhinacyada oo dhan baqdin ayuu ku abuuray suuriyana baqdin dheeraad ah ayaa ka jirta maadaama ay xidhiir dhow la leeyihiin dalka iiraan oo la odhan karo waxaa had iyo jeer uga yimaada dhinaca iiraan dalka suuriya dad tiro badan oo soo booqda dalkaasi gaar ahaana goobaha ay u yaqaanaan goobaha muqadaska ah sida masjidka sayida seynab ee ku yaala magaalada dimashik oo ay soo booqdaan dad badan oo iiraaniyiin shiico ahi dagaalada ka socda dalkana waxaa la odhan karaa saameyn weyn ayay ku yeelanayaan oo dhinacyada oo dhan ee isku haya dalkaasi ama ruushka ha noqdeen ama iiraan ama dalkaasi turkiga ah dhammaantood waxa ay cabsi weyn ka qabaan in cudurkani uu dalkaasi ka faafo dhaqdhaqaaqana aada u yareeyey ciidamadooda dalka liibiya oo maalintii talaadada la sheegay in dadkii ama qofkii ugu horreeyey laga helay haddana dhinacyada ishor fadhiya waxaa la odhan karaa dalka liibiya saameyn weyn kuma yeelan oo weli waxay u hamuun qabaan dagaalku inuu sii socdo oo afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeysay waxay isku qaadeen dhinacyada isku hor fadhiya magaalada caasimadda hareeraheeda dagaallo iyo iyaga oo isku garaacay gantaallo sidoo kale dalka yemen waxaa in muddo ahba ka socday dagaal u dhexeeya isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo iyo xuuthiyiinta dhinaca kalena waxaa jira dibadbaxyo ka socday wadamada ciraaq lubnaan iyo aljeeriya kuwaasi oo cudurkan korona saameyn kala duwan ku yeelan karo sida uu tilmaamayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku nool dalka sacuudiga kana faallooda arrimaha islaamka saamaynta dee guud ee korona wadamada kale ee adduunka ay kala siman yihiin laakiin dalalkani waxay dheeryihiin waxa weeyaan waa wadamo nugul oo in badan ay qaarkood ka jireen dagaalo qaarkoodna intan dambeba ay ka jireen mudaharaadada ay ka dhashay arrimo bulsho iyo kuwa dhaqaale oo wadamada laga dareemaya barihii u dambeysay marka marka la eego xaaladda yeman oo kale sida uu coronavirus u saameeyey dagaaladii halkaa ka jiray marka horeba horta waxa kuusoo baxaya waxaa halkaa markii horeba wadankaa ka jiray xaalad adagoo bini-aadanimo oo qalafsan oo dee ka dhalatay dagaaladan shanjirsaday ee wadankaa ka jiray waxaa usii dheeraa wadanka waxaa burburay wixii caafimaadka ku saabsanaa oo dhan iyo habkii fayadhowrka wadankaa dagaaladiibaa qaatay marka colaaddu waxay u muuqataa weli inaanay demin weli ay hurayso inkasta oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu dhowaan ku baaqay wadamada ay ka jiraan colaaduhu sida yeman oo kale uu xabajoojin in ay sameeyaanoo si loola tacaalo xanuunkan halista ah haddana inkastoo ay labada dhinacba soo dhoweeyeen dhinaca xulafada iyo dhinaca xootiyiintu haddana waxaad moodaa weli inaan laga dareemayn arrin dhaba oo ku saabsan dhinaca nabadgelyada oo halkaa ka jirta marka waxaanad moodaa qoladan maxay hayto xootiyiintu inay isleeyihiin malaha dhinaca eedda ka dhalanaysa xanuunkan iyo saameyntiisa iska leexiya oo maxay hayto qolada xulafada dusha u saara laakiin waxay la tahay inaanay ka baxsan karin sababtoo ah qayb waxay ka yihiin dhibaatada halkaa ka taagan qayb waxay ka yihiin dagaalada huraya qayb waxay ka yihiin gargaarka bini-aadanimada ee la gaarsiin kari laayahay dadka u baahan marka qayb weyn bay ku yeelanayaan laakiin imika waxaaba muuqataba labada dhinacba inay malaha daal dareemayaan oo isleeyihiin yaa maruun idinka dhameeya bahasha oo malaha dagaaladan iyo xanuun idinka joojiya siiba qoladan xulafada iminka waxaad moodaa fikir noocaasa inuu xoogaa soo baxayo laakiin malaha qaabkii loo abbaari lahaa ilaa hadda laga baaraandegayo ama aan la helinba jidkii ama halkii xadhigaa laga geli lahaa laga furi lahaa inaan weli la helin marka la eego dhinacan wadamadan ay ka socdeen mudaharaadadu sida wadanka ciraaq oo kale iyo maxay ahaytay lebnan iyo maxay ahaytay wadamada caynkaas oo kale algeria oo kale iyo iyaga waxaad moodaa maahmaahdii odhan jirtay colkaaga col lagu furay ayaa iyaga loo dhabeeyeyo dadkii dee ku kacsanaaba ama mudaharaadadii gilgilaya xukunkooduba viruskaasa nin kastaba ka cabsiiyey oo nin kastaba aqalkuusu iskaga noqday marka iyaga laydh baa iminka marayso oo waa qolada ugu weyneede ka faa'iidayba hadduu faa'iida leeyahay maxay ahaytay coronavirus
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal haatanna dhinacii suugaanta aannu u leexanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee cabdulqaadir cumar macallin jubba intaa waxaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo ibraahim daandure dhinaca soo saaristana bashiir abiikar ayuu ahaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo
This is VOA News.